ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين fii suurati huod ayaan ku dhex jirnay marka waxaan ka hadlaynay yacni waxyiga iyo risaalada ayaan ku dhex jirnoon ka warramaynay marka maadaama ay mushrikiintu yidhaahdeen nabiy llaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam qur-aankan isagaa been abuurtay isagaa waxaan la yimid jawaabisteedii laga jawaabaya aan ku jirnay tiibow marka aayaddan aan arki doonaa allah oo odhanayo qofka ilaahay ku been abuurtaa cid ka dulmi badan lama arko yacni axad ka dulmi badan inuusan jirin ayuu allah subxaana wa tacaala noogu sheegayaa weyaan waman adlamu waman kuma qofkeebaa adlamu ka dulmi badan minman dad yaa ka dulmi badan ama qof yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alle ku abuurtay kadiban been qofkaas yaa ka dulmi badan marka waxa weeye laa laa axada adlama min hada cid ka dulmi badan qofkaasi lama arko ulaa'ika dadka ilaahay ku been abuurta subxaanahu wa tacaala yucraduuna waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigoodaa loo soo bandhigaa maalinta qiyaamaha ah waa la soo bandhigayaa allah baa subxaanahu wa tacaala la horkeenaya wayaquulu lashhaadu markhaatiyaalkiibaa markaa waxay odhanayaan markii allah loo soo bandhigo yacni dadkii yacni ciddii ku markhaati kici lahayd ayaa waxay leeyihiin haaulaa'i kuwani alladiina kuwii weeye kadabuu ku been abuurtay calaa rabbihim rabbigooda ku been abuurtay dadkii rabbigooda ku been abuurtay waa kuwan bay leeyihiin gacantay ku fiiqayaan weeyaan alaa lacnatullaahi cala alaalimiin alaa hooyaay lacnatullaahi alla lacnadiisa oo raxmadiisa oo laga fogeeyo laga cayriyo qofka cala aldaalimiina kuwa daalimiinta ah oo naftooda ku dulmiyey aliftiraa'u cala allah ilaahay ku been abuurtaan ku dulmiyey kuwaas dushooda ilaahay ha yeelo subxaana wa tacaala marka waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba iftiraha oo allah subxaana wa tacaala lagu been abuurtaahi yacni waxyaalo fara badan buu noqon karaa aliftiraau cala allah allah oo lagu been abuurto waxa weeye in la yidhaahdo rabbi shariik buu leeyahay cid cibaadada la wadaagta baa jirto oo siduu rabbi cibaadada u mutaystay u mutaysatay haddaad tidhaahdo waa kadib waa aliftira iftira iftiraau lkadibi cala allah ilahayo lagu been abuurto weeyaan waxaa ka mid ah iftiraau lkadibi cala allah in la yidhaahdo allah walad buu leeyahay owlaad buu leeyahay inaad tidhaahdo waa allah lagu been abuurto weeye waxaa ka mid a adigoo aan maaragtay nebi ahayn ama rasuul ahayn inaad nubuwa iyo risaalo sheegato nebinimo iyo risaalo inaad sheegataa oo tidhaahda ilaahay baa isoo diray nebi baan ahay rasuul baan ahay waa aliftiraau aliftiraau cala allah ilaah lagu been abuurto weeye subxaana wa tacaala wuxuuna rabbi oranin oo aad ku tidhaahdood allah ku sheegto iyadana sidoo kale waa iftiraau lkadibi cala allah yacni wuxuusan xalaalayn baa waxaa tidhi ilaahay baa xalaaleeyey wuxuusan xarimin baa waxaa tidhi allah baa xarimay waxyaalahaasoo idil waa iftiraau cala allahi yacni ilaahu lagu been abuurto weeye subxaana wa tacaala iyo wax alla wixii aan rabbi u cuntamin jalaalkiisa iyo cadamadiisa ku sheegid ilaahay aada ku sheegto baa waxay noqonaysaa ku been abuurasho allah lagu been abuurto subxaana wa tacaala marka qofka sidaasoo kala sameeya cid ka dulmi badan lama arko marka suuragal maaha nabiyullaahi moxamed inuu ilaahay ku been abuurto oo yidhaahdo isagoona soo dirin inuu yidhah ilaahay baa isoo soo diray inuu yidhaahdaa wax suuragala ma aha weya haddaba dadka mukadibiinta ah allah wuxuu leeyahay allah baa qiyaamaha loo soo bandhigi waman kumaa qofkeebaa axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman dad iftaraa abuurtay calallaahi alle kadiban been ku abuurtayoo intaan soo sheegaynoo dhan uusan maaragtay rabbi shaqo ku lahayn u nisbeeyo rabbi ku sheegay yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani lama arko weyaan ulaa'ika dadkaasi oo muftariinta ahe rabbigooda ku been abuurtaa yucraduuna waa lasoo bandhigaa calaa rabbihim rabbigooda loo bandhigaa yacni yusaaquuna ila allahi ilaahay baa loo kaxeeyaa oo maalinta qiyaamaha loo bandhigi si uu camalkooda uga abaalmariyo waxay la yimaadeen oo iftirihii ilaahay uu uga abaalmariyo ayaa rabbi loo soo bandhigaa markii lasoo bandhigaahi yaa markaas markhaatigii inay muftariin ahaayeen ka warqabay inay dadkan kuwa been abuurtay yihiin ogaa ayaa ilaahay hortiisa ku markhaati kacay wayaquulu alashhaadu markhaatiyaalkii waxay odhanayaan alashhaad waxaa loo jeeda waa jamcu shahiidin shahiid oo maaragtay qofka markhaatigii hal qof ah baa ashhaad lagu jamcinaya weeyaan marka dadka yani alashhaad ilaahay leeyahay oo shuhadada ihi oo axadkan muftariinta dadka ay ku markhaati kacayahay waa kuwe mufasiriinta qaar waxay leeyihiin waa malaa'igtii xafadada ahayd ee ayaga wax ka qoraysay oo la socotay ilaahay uu ku daray yacni ila qof walbaaba mala malaa'ig baa la socoto khayr iyo shar wuxuu sheegaba qoraysa baa la jirto wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'igtaas baa la socoto wax alla waxaan samaynayna ka warqabo oo og marka waa malaa'igtaas waa la yidhaahdaa waxay kaloo culimmadu ku sheegaan rusushana waa lagu sheegaa yacni rasuul walba ummadiisii waa uu ku markhaati kiciyo shahiid buu ku yahay fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yani saas oo kale rasuul kastaa ummad walbaba rasuulkeeda ku markhaati kici nabiyullaahi maxamedna ummadiisa ku markhaati kacay marka wayaquulu lashhaadu kuwii markhaati kacayay oo ama malaa'igtii ah ama maaragtay rusushii ilaahay uu usoo diray dadka ahayd labadaas baa waxay odhanayaan haaulaa'i kuwani alladiina kuwii weeye kadabuu calaa rabbihim rabbigooda ku been abuurtay weeyaan haaulaa'i hum lmuftaruuna alkadiba cala allah dadka rabbigooda ku been abuurtay oo welad u nisbeeyey oo shirki ku sheegay oo wuxuusan xalaalin waa xalaaleeyen yidhi oo nebinimo aynan iyo risaalo aysan lahay sheegtay dadkaasi weeyaan way qirayaan weeyaan markay sidaa yidhaahdaan ayaa la leeyahay alaa lacnat ullahi cala alaalimiin alaa hooye lacnat ullahi alla lacnadiisa oo naxariistiisao laga dheeraada ihi cala alaalimiina dadka daalimiinta dushooda allah ha yeelo subxaana wa tacaala dushooda ha ahaato lacnada ilaahay dushooda ha ahaato weeyaan leanna lacnada waxaa la yidhaahdaa sidaan in badanba soo sheegnay ar- markay tacriifinayaan altardu walibcaadu can raxmat illahi baa la yidhahdaa qofkao ilaahay naxariistiisa laga cayriyo laga fogeeyo ayaa loo jeedaa weeyaan marka hadalkan alaa lacnatullahi cala alaalimiin laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan inuu ka mid yahay min tamaami kalaami shuha- alashhaad min tamaami kalaami alashhaad dadkii markhaatiga ahaa ee rusushii ama malaa'igtii ahay hadalkooda inuu yahayo ayagu ay hadalka wataan markay yidhaahdeen haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim isla ayagaa watoo odhanayo alaa lacnatullahi cala alaalimiin ama in la yidhaahdo hadalkooda wuxuu ku ekaa ashhaadda iyo kuwa markhaatiga yihi haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim ayuu hadalkooda ku eg yahay hadalkan waa hadal musta'nafo min kalaam illahi subxaanahu wa tacaala allah baa wato oo odhanayo alaa lacnatullahi cala cala alaalimiin waa hadal ilaahay oo wato subxaanahu wa tacaala weeyaan allah baa odhanaya naxariista yacni taydoo laga fogaadaa kuwa dhaalimiinta ah dushooda ilaahay ha yeelo leanna cid ka dul ka dulmi badan inaysan jirin buu ilaahay noo soo sheegay marka waa dhaalimiin wey walidalika yani xadiid uu bukhaari warinaayo imam lbukhaari fi saxiixii ku warinaayo imaamu muslim fi saxiixi ku warinaayo xadiidu cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma oo xadiidkii yani najwaha ku saabsanaa weeyaan qiyaamaha markii la tago uu ka warramayay wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi in allaha caza wajala yudni lmu'mina fayadacu calayhi kanafa wayasturuhu min annaasi yani fayadacu calayhi kanafahu wayasturuhu can- min annaasi wayuqariruhu bidunuubihi wayaqulu lahu atacrifu danba kada atacrifu danba kada atacrifu danba kada xata ida qararahu bidunuubihi wara'aa fi nafsihi anahu qad halak qaala fainii qad satartuha calayka fi dunya wainii akfiruha laka alyawm uma yucطى kitaabu xasanaatihi waama alkafiru wاlmunaafiqu fayaqulu lashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat allahi cala alaalimiin yani xadiidkaas waa xadiid aada iyo aada u qiimo ba aada u maaragtay yani bishaaro weyn ee dadka muslimiinta mu'miniinta ay ugu jirto weeyaan wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam allah markii qiyaamaha la tago oo dadka u xisaabinayo qofka mu'minkaa ayuu soo dhawaystaa qofka mu'minka dunuub ay ka dhacday dunuub fara badan aan shirki la tegin laakiin dembi badan galay dunuub galay ayuu ilaahay soo dhawaynayaa markaasuu yacni dadka kale ka xijaabayaayo asturkiisa buu gelinayaa dadka markuu ka qariyo ayaa rabbi subxaana wa tacaala si toosa u weydiinaya uu leeyahay dunuubtiisaa la qarirsiinayaa laleeyahay waxaan ma samaysay atacrifu demba kada dembigaas oo maalin hebel iyo waqti hebel aad gashay noocaa ah ma taqaanaa ma ogtahay atacrifu demba kada kaa ma ogtahay dembiga noocaasi atacrifu demba kada saasaa la leeyahay dembigaa ma garanaysa aada samaysay markaasuu qiranaya markuu dunuubtiisi qirto oo uu maaragtay maleeyo qofku inuu halaagsamay oo bas waa ahlu naar uu yahay markuu ogaado naar inuu gelayo uu yaqiiniyo ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa inii qad satartuha calayka fi dunya adduunka markaad joogtay baan kuu qariyo dadka kaaga qariyon kuu asturay wa inii akfiruhaa laka alyawm maantan anaa kuu dhaafaya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala anaa kuu daynaya waa nicmo weyn waay nicmo aada u weyn wayaan anaa kuu dhaafaya buu rabbi leeyahay markaasaa uma yucطaa kitaabu xasanaati kitaabkiisii xasanaadka gacanta laga saaraa loo dhiibaa acmaashi gacanta midigtaa laga siinaya mu'minkii halkaasoo ku baxay waxaa soo haray munaafiqii iyo kaafirkii baa soo haray waa tan aayadeennana munaasibka la la la ah leanna iyagaa muftariin ah markaasuu nebigu yidhi waama alkaafiru waalmunaafiqu kaafirkii iyo kii munaafiqa ahaa fayaqulu lashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullahi cala alaalimiin malaa'igta iyo maaragtay rusushii ayaa ku markhaati kacayo lacnada ilaahayna dadka ay dushooda ahaatay waa kuwaasi weeyaan kuwaas ayay dushooda ahaanaysaa weeyaan marka aayadeenna ayuu xadiidkaasna yacni maaragtay uu nabigeenu ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku fasirayaa in ay soo gelayaan munaafiqiinta iyo kufaartuba inay dadkaas ay soo gelayeen malcuuniinta ah oo muftariinta ah ilahay ku been abuurta subxaana watacaala aladiina yasuduuna can sabiili illahi wayabquunaha ciwaja wahum bilaakhirati hum kaafiruun aladiina hum kuwaas dhaalimiinta ihi ayagaa weli la tilmaamaya kuwa dhaalimiinta ah oo rabbi ku been abuurta aladiina kuwii wey yasuduuna jeedinayay can sabiili illahi alla waddadiisa ka jeedinayay hayrahum ka jeedinaya wey yacni yasuduuna hayrahum wayasuduuna annaasa can sabiili illah ilahay jidkiisa ka jeedinaya wayabquunahaa waddadiina la doonayo ku tilmaamayo la doonayo waddadii ilaahay subxaanahu watacaala ay rususha ugu yeeraysay ciwajan qallooc la doonayo yacni inay waddadu qalloocan tahay ayay dadkii ugu sifaynayaan si ay dadka uga leexdaan weeyaan wahum kuwaasi bilaakhirati aakharo maalinta aakharo dhexdeeda hum ayagu macnaha bilaakhirati daarta aakharade maalinta aakharo hum ayagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobay weeyaan aakharay diideen mana rumaysna weeyaan marka dadkaas sifada ay leeyihiin inay dhaalim muftariin yihiin waana loo soo sheegay waxay ku darsadeen inay ayagana xaqa ka jeestaan dadkana ay ka jeediyaan in ay waddadii dariiqii rususha ay la timid iyo ambiyadu la yimaadeen oo allah usoo dhiibo maray dadku ha maraan ou yidhi inay dadka u ceebeeyaan oo ay ka leexiyaan inay qiyaamihii beeniyaan oo yidhaahdaan laa bactha walaa nushuura walaa xisaab haddii la dhinta khalaas way dhammaatay laysa soo saari maayo lays xisaabin maayo wax jazo layla abaalmarin ma jirto inay yidhaahdaan marka waa kuwaas weeyaan wasfigaas ayay leeyihiin aladiina kuwii wey hum kuwaasi aladiina kuwii wey yasuduuna yasuduuna ay yasuduuna jeesanaya ayaga waa la dhihi karaa yasuduuna bianfusihim ama yasuduuna anfusahum naftooda jeedinayo can sabiili illahi ilahay waddadiisa ka jeedinayo amase yasuduuna annaasa dadka jeedinayo yani yasuduuna hayrahuma loo jeedaa can sabiili illahi alla waddadiisa ka jeedinayo dariiqii xaqa ahaa oo dariiqu lhidaaya ahaa oo ilaahay ridihiisa gaarsiinayay ayay dadka ka jeediyaan marka ayaguna ka jeestaan macnaheedu waxa weeye ayagaa waxay yihiin yani a'imatan yadcuuna ila annaar ila khayrkii dadka ka jeediyaan naarta iyo sharti dadka u jeedinayaan weeyaan wayabquunahaa la doonayo waddadaasi ciwajan qallooc la doonayo laba macnoba wayabquunahaa ciwajan mufasiriinta way ku sheegaan wayabquunahaa ciwajan ay yasifuunahaa bilicwijaaji tanfiiran linnaasi canhaa waxay ku tilmaamayaan waddadan inay tahay waddo qalloocan dariiqan xaqa ilaahay keliya haddii la rumeeyo acmaal saalixa haddii lala yimaado khayr oo dhan haddii la sameeyo waxay leeyiin waa dariiq khatar ahoo wax wanaagsan maaha laga leexdo dadkay ka leexinayaan sharti bay u jeedinayaan dhinacii khayr darrada ayay dadka u leexinayaan weeyaan marka waddada markay ay xumaan ku tilmaamaan waxaa laga yaaba dad badan inay ka jeestaan oo yidhahdaan alla ilahi waddo wanaagsan maahe ha raacin in la yidhaahdo ama waxa weeye wayabquunahaa ciwajan wayabquuna ahla tilka sabiili waddooyinkaas waddadaas dadkeedii ahalkeedii ayay jeediyaan yacni ayay la doonaan ciwajan qallooc bay la doonaan macnaha dadkii bay waxay doonayaan an yakunuu mucwajiina kuwa maaragtay ka leexday inay noqdaan bilkhuruuji canha ila alkufri inay waddadii islaamka iyo diinkii saxiixa inta ka leexdaan gaalnimo iyo kufri ay u leexdaan ayay dadka la doonayaan weeyaan wayabquunaha ciwaja labada macnoba mufasiriintu way ku sheegaan weeyaan wahum ayagu kuwaasi bilaakhirati aakharana hum ayagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobay ay yihiin marka jumladan wahum bilaakhirati hum kaafiruun waxa weeye jum- yani maaragtay waa waa la xaalaynaya walxaalu hum bilaakhirati hum kaafiruun ayagoo ah weliba kuwa ga- yani aakhare ku kufriyey oo maaragtay mukadibiina odhanayo qiyaamo ma jirto wax qiyaamo la yidhaahday iyo isa soo saaridii ma jirta ayagoo odhanayo ayay haddana sidaa yeelaane dadkana xaqa ka jeediyaan waddadiina ay maaragtay yani qallooc ay maaragtay dadka ugu sifeeyaan weeyaan marka damiirkan wahum bilaakhirati hum kaafiruunada yani maaragtay tikraarka lasoo celcelinayo waxay leeyihiin mufasiriintu waxay ku tilmaamaan lita'kiidi kufrihim waاkhtisaasihim bihi xataa kaana kufrahum xataa kaana kufra gayrihim gayru muctadin bihi binisbati ilaa cidami kufrihim yani waxay leeyihiin soo celcelintaan hum wahum bilaakhirati damiirka hum maa la soo celiyey hum kaafiruuna mar labaad ba haddana humtii la soo celiyey waxa weeye waa xoojin oo lagu lagu adkaynayo kufrigooda inuu ayagu yani maaragtay mid aada u weyn uu yahay oo dadka kale kufrigooda uu kasii khatar badan yahay oo ka weyn yahay ayuu arrintan ay tusinaysaa bay leeyihiin marka saasaa yani tikraar taakiid weeye arrintan la xoojinayo kufrigooda yani khaasnimadiisa iyo dadka kale kufrigooda inuu kooda ka weyn yahay tusin la tusinayo weeyaan ulaaika lam yakunuu mucjiziina fi lardi wma kana lahu min wliya min duni illahi min wliyaa yudaacafu lahum alcadaab ulaaika dadkaas oo hadda laga soo warramay weeyaan dadka sifooyinka tilmaamahaas xunxun iska lihi lam yakunuu ma aynan ahaanin mucjiziina ay mucjiziina allaha alla kuwa cajsi geliyo fi lardi dhulka dhexdiisa ku cajsi geliya ma aha yani kuwa ilahay ka baxsadaahi oo dhulka dhexdiisa uga baxsan karaahi ma aha maxaa yeelay allah waxay ku sugan yihiin taxta qabdatihi wa qahrihi wa sultaani ayay ku hoos jiraan marka kama baxsan karaan weeyaan wamaa kaana lahum ayaga uma ahaanin min duuni illaahi alla sokadii min wliyaaa kuwa u gargaaro oo acwaan iyo maaragtay naasiriin u noqdaahi uma sugnaanin weeyaan ilahay agtiina cadaabkiisa cid kaga celisaa oo ka difaacdo ma haystaan yudaacafu waa la laablaabaa lahum dadkaasi alcadaabu cadaabkaa loo laablaabaa yani waa loo kordhiyaa waa loo ziyaadiyaa weeyaan cadaabkaa loo kordhinayaa weeyaan maa kaanuu ma aynan ahayn kolkay adduunka joogeen yastatiicuuna kuwa maqlo kuwa awoodo yastatiicuuna kuwa awoodo assamca maqal kuwa awoodo inay xaqa maqlaan samaaca qabuulin wa tafahumin kuwa maqlaa ma aynan kuwa awooda ma aynan ahaanin weeyaan wamaa kaanuu mana aynan ahayn yubsiruuna kuwa arko oo xaqi kuwa arko ibsaara muhtadin qof hanuunayo aragtidii oo kaleeto kuwa arkana ma aynan ahayn weeyaan marka dadkan yacni sifooyinkan iska lihi waa dadkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay qiyaamaha inaynan maaragtay adduunkana aysan ku baxsan karin aakharana ay ahlunaar yihiin cid difaacdo oo maaragtay cadaabka ilahi uga gargaaraysana aynan jirin weeyaan marka ulaaika lam yakunuu mucjiziina fi lardi ulaaika dadkaas lasoo sheegay yani almuttasifuuna bi hadihi sifaat adamiima sifooyinkan xunxun dadka ku ku sifoobay lam yakunuu ma aynan ahaanin mucjiziina fi lardi allah kuwa dhulka ku cagsi geliyo ma aynan ahaanin cabdullahi bni cabbaas oo kale markuu fasiraya mucjiziina ay saabiqiina buu leeyahay kuwa ilaahay ka hormaro uu ka baxsado uu qaban waaye ma aha qataadoo kale wuxuu leeyahay haaribiina fi lard kuwa cararo oo carar ay iyo maaragtay orod ilaahay kaga baxsadaahi ma aha muqaatil oo kale wuxuu leeyahay faa'itiina waa macaani mutaqaariba kulligood isku dhow weeyaan yacni kuwa baxsan karaahi ma aha weeyaan fi lardi ay fi dunya baa loo jeedaa adduunka dhexdiisa kuwa ilaahay cadaabkiisa ka baxsada ma aha maxaa yeelay yani ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku sugan yihiin maamulkiisay ku hoos jiraan awooddiisay ku hoos jiraan maaday kaga baxsan karaan lama arko weeyaan marka ilaahay baa markii la cumri dheeraynayo loo nicmaynayo waa daalimka sidii loogu seeto dheeraynayo weeyaan sida allah maaragtay xadiidkii bukhaari muslim ku sugnaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflitu wkadalika markaasuu akriyey wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimu shadiid allah qofka dhaalimkaa waa u kaadiyaa waa u seeto dheereeyaa laakiin markau qabto kama baxsan karo xata ida akhadahu lam yuflitu markuu rabbi qabto subxaana wa tacaala kama baxsan karo weeyaan marka yani dadkaasi waxa weeyaan lam yakunuu mucjiziina fi lard yani kuwa laysuu bifaaitiina bifaa'itiin allah ilaahay kuwa ka baxsadaahi ma aha weeyaan carar baysan kaga baxsan karin awood ay leeyihiin baysan allah ku cagsi gelin karin iskaga baxsan karin yani xeelad ay leeyihiin baysan ku baxsan karin intaba kama baxsan karaan leanna addoomo masaakiin oo ducafa ah weeyaan oo taxta qabdat illahi wa qahrihi ku sugan weeyaan marka dadkaasi kuwa ilaahay cagsi gelin karaahi ma aha wamaa kaana lahum min duuni illahi min awliyaa wamaa kaana lahum umana ahaanin min duuni illahi alla sokadii min awliyaa awliyada hadda waxaa loo jeedaa alansaaru walacwaanu baa loo jeedaa ansaar kuwa u gargaaro u kaalmeeyo oo yamnacuunahu min cadaabi illahi ilahay cadaabkiisa ka reebo oo ka difaacana ma ay laha weeyaan maalinta qiyaamaha weeyaan marka cid u gargaaraysa male adduunkana kuma baxsan karaan aakharana cadaabkiisa cid ka celin kartahay male weeyaan yudaacafu lahum alcadaabu yudaacafu qiyaamaha markii yani cadaabka ilaahay uu ku dhacaahi oy maaragtay ay galaan yudaacafu waa la laablaabi lahum ayaga alcadaabu cadaabkaa loo labalaabaa yudaacafu lahum alcadaab yacni cadaabkaa labalaab baa loo siiya sababtu waa maxay dhumista ay ayagu xaqa ka dhumeen iyo dhuminta ay dadkii kala dhumiyeenba labadaa sababood bay marka mudaacafatu alcadaab ku yeelanayaan yacni mid ayagaa dembigooda iskoodu la yimid oo kufrigii iyo takdiibkii wixii bay la yimaadeen ayagaa baadiyoobay taa cadaab bay ku leeyihiin dhuminta ay dadka dhumiyeen iyo baadiyeenta ay dadka baadiyeeyeen ilaa waxa waaya aladiina yasuduuna can yasuduuna annaasa can sabiili illahi baan soo marnay dadka ilahay jidkiisa dadka ka jeediyo weeyaan dhumintaasna ayagana cadaabkale ay kuleeyihiin ziyaadat lcadaab ayay kuleeyihiin weeyaan marka yudaacafu lahum alcadaabu maalinta qiyaamaha cadaabkaasaa loo labalaabaa sida allahba fi suurati naxli uu noogu sheego aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun yani saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala dadka ayaga kufriga la yimid oo gaaloobay wasaduu can sabiili illahi dadkana xaqa ka jeediyey markaas ay qiyaamo tagaan zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab cadaabkoodii ay lahaayeen baa mid kale loogu kordhinaya oo dusha laga sii saaraya weeyaan leanna ayaga ifsaadka la yimid wey qofka qof dhumiyaa oo xaqa ka dhumiyo oo baatil ugu yeeraa hadda dembigiisii qayb buu ka xambaaraya iyadoo qofkaan la dhumiyeyna dembigiisii laftiisii isagana loo raacanayo maxaa yeelay caqli baa la siiyey kitaab baa loo soo dejiyey rasuul baa loo soo diray yani xujadii baa lagu oogay marka cudurdaar ma yeelanayo ilaahay oo hebela ay dhumiyey yani keligiis berinimo baraa ku heli maayo qofka berinimo ku heli maayo sida allahba fi suurati naxli uu ku leeyahay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yawma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa ma yasiruun yani ayaga dunuubtoodii ay la yimaadeenba iyadoo kaamilay qaadanayaan oo laga abaalmarinaya wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin dadka ay cilmi la-aan dhumiyeenna dunuubtoodiina sidoo kale ayagana dushaa laga saaraya weeyaan way leeyihiin qayb bay kuleeyihiin weeyaan marka yani qofka waxa weeye cadaabkaas waa loo labalaabaa sababta loogu labalaabayana labadaa dambi wey mid asaga oo la yimid oo iskiisa ay miduu dadka kale yani maaragtay baadiyeeyo xaqa uu ka dhumiyey weeyaan wama kaanuu yastaiicuuna sam ma kaanuu yastaiicuuna samca ma kaanuu yastaiicuuna samca wama kaanuu yubsiruun mufasiriinta macaani dhowrahay ku sheegaan yani sida uu soo guurinaya sheekh maxamed alamin shinqiiti fi tafsiirihi kitaabkiisa oo ay adwaa ulbayaanka ah uu kusoo naqlinayo macaani badanay mufasiriintu ku sheegaan marka laba macno un baan ku gaabsanaynaa labada macno oo qur-aankanu shaahidka u yahay oo u markhaati kacayo weeyaan macnaha koobaad waxa weeye waa macnaha ibnu jariir atabari uu dooranaayo uuna kasoo guurinayo cabdullahi ibnu cabbaas iyo qataada uu kasoo naqlinayo weeyaan macnaheedu waxa weeye maa kaanuu ma aynan ahaanin kuwaas ahlu naarka ihi ma aynan ahayn yastatiicuuna kuwa awoodo assamca maqal kuwa awoodo ma aynan ahayn samcigan waxaa loo jeedaa waa yacni simaacu alxaqi almuntafici bihi wey xaqa inta la maqlo oo lagu intifaaco oo wax uu qofku wax ugu taraahi yacni ma ahayn ma aynan ahayn kuwa awoodo wamaa kaanuu yubsiruuna kuwa wax arkana xaqa kuwa arkana ma aynan ahaanin ibsaara muhtadin qof hanuun doon ahoo hanuunayo aragtidiioo kaleetana xaqa ma ay arkeen weeyaan sababtu waxa weeyaan kufrigoodii bay ku mashquuleen acmaashii kufriga ahayd iyo xumidii ayay daacadii ilaahay iyo khayrkii oo dhanba kaga mashquuleen marka sidaa darteed xaqii oo dhanba ma doonayaan maba rabaan mana usoo jeedaan waa taasaa loo jeedaa yacni qur-aanka markuu al- allah ka warramayo dhegihii waa ku yaallaana wax way maqlayaan indhihii way ku yaallaana wax way ku arkayaan qalbigii wuu ku yaallaa iyo caqligii way leeyihiin wax way ku kala garanayaan laakiin intifaac ahaan kuma intifaacaan waxtar kuma kuma haystaan sababtu waxa weeyaan yacni waxa weeye xaqii bay diideen ay ka tageen weeyaan xaqii bay diideen ay ka tageen maxaa la mid ah famaa lahum can altadkirati mucridiin kaanahum xumru mustanfira farat min qaswara yani xaqa say u diidan yihiin ayuu rabbi subxaana watacaala iyo waanada aysan u aqbalaynin ba wuxuu ka dhigay yani maaragtay ugaar oo markay aragto qofkii ugaarsanayay markay aragto cararayso oo kaleeto ama yani maaragtay ugaar markay aragto libaax iyo wax cunayo bahalladii dugaagkii markay aragtay yaacayso oo kale ayay xaqa uga cararaan buu rabbi leeyahay waana midda ay qiyaamo markay tagaan ay odhan doonaan waqaaluu low kunaa nasmacu aw nacqil maa kunaa fi asxaabi saciir haddaan dad wax caqlila ahaan lahayn ama wax maqla aanu ahaan lahayn naarta dadkeeda ma aan noqoneeno saciira maanta ma aanu galnayn bay leeyihin ama caqligii iyo kulliga ku yaalla laakiin waxba uma aynan tarin wey wajacalnaa lahum samcan waabsaaran waafida famaa agnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidathm min shayin id kanuu yajxaduuna biaayaat illah waxaaqa bihim ma kanuu bihi yastahzi'uun fi suurati laxqaaf yani saasuu rabbi ku leeyahy subxaana watacaala famaa agnaa canhum samcuhum maqalkoodi waxba uma tarin walaa absaaruhum araggoodi waxba uma tarin walaa afidatuhum quluubtoodii caqligoodii waxba uma tarin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illah maxaa yeele waxay ahaayeen dad ilaahay aayaadkiisa beeniyo oo inkiro ayay ahaayeen marka saas darteed waxba u tari maayo marka kufrigoodii baa mashquuliyey sidaa darteed ma kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun macnaha labaadna waa ka agdhow yahay waa macnaha shinqiiti ou leeyahay sheekh maxamed alamin shinqiiti ou leeyahay yani wahuwa aladharu cindii buu odhanaya macnahaas aniga agteydana aada u muuqda buu leeyahay waxa weeye yani waa khatmiga iyo daboolidda ilaahay qalbigooda uu daboolay weeyaan waxayna waxla maqlaynin rabbi baa daboolay markay xaqa ka jeesteen ayaa rabbi qalbigoodii daboolay markaasaan wax khayrood galaayay jirin yacni indhahoodana aysan xaqa ku arkaynin dhagahoodana aysan xaqa ku maqlaynin caqligoodana aysan xaqi ku weelaynaynin aysan ku garanaynin weeyaan marka ilaahay baa qalbigoodii daboolay buu leeyahay weeyaan yacni waxay la mid tahay khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim ghishaawa taasoo kale weeyaan markay xaqi ka jeesteen baa qalbigoodi ilaahay khatmi ku sameeyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum oo kale iyo ayay la mid tahay bal dabaca allahu yani calayha oo kale ilahay uu leeyahay quluubtoodii buu rabbi daboolay oo kale sidaasoo kale buu isagana ku fasiraya wey marka labadaa macno ayay culammadu sheegaan waana laba macno isku dhow weeyaan dadkaas marka maa kaanuu yastatiicuuna samca yani kuwa awoodo maqal oo samaaca qabuulin wa tafahumin wa tadabburin ma aha kuwa awoodo weeyaan wamaa kaanuu yubsiruuna kuwa wax arkana ma aynan ahayn markay adduunka joogeen weeyaan ulaaika aladiina khasiruu anfusahum ulaaika dadkaasi aladiina kuwii wey khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray naftoodii bay waayeen oy khasaareen wadalla canhum wadalla waxaa dhumay canhum xaggooda waxaa ka dhumay maa shay baa dhumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta ay ahaayeen waxay shalay marka adduunka joogeen ay been abuuran jireen oo waxbay idin tarayaan shufacaa'una cinda allahi ay dhihi jireen ilahay agtii bay nooga shafeecayaaniyo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa allay noo dhawaynayaaniyo yacni waxa ay odhan jireen oo sidaa ay cibaadada ugu qadimi jireen ay maaragtay allah khayrkii u caabudi jireen tii bay waayeen oo ka dhumay weeyaan marka dadkaas waa dadka khasaarada dhabta a ku sifoobay buu ilahay leeyahay ulaaika aladiina khasiruu anfusahum sababta khasaarada yacni tan ugu weyn waa qofka oo naftiisa sabab u noqdo cadaab oo maaragtay weligii jirayo weligii ku waarayo inuu galo yacni khasaaro ka weyni ma jirto khasaaro ka weyn male weeyaan cadaab aan kala go' lahayn oo aan marna laga dabcinaynin laga khafiifinaynin in mar walbaba cadaabka uu kusii kordhaya ah mooye aana marna dabac lahayn qofka naftiisa sabab u noqday khasaare ka weyne ma jirto weeyaan leanna cadaabka ilahay markuu ka sheekeeyey yani markuu dadka ahlu naar ka sheekeynaya wuxuu leeyahay wama'waahum jahannamu kulamaa khabat sidnaahum saciira naartaa ma'wigoodii wa gurigoodii wey mar alla markii naartu waa dantan lais yidhaahdaba kulamaa khabat markay danto xoogaa la yidhaahdo waa tabacdayba sidnaahum saciira hur ayaa loo sii kordhiyay inay hurto oo yani maarata balac loo sii kordhayo weeyaan cadaab laga takfiifinaya ma ah fi suurati lisraa buu ilahay ku leeyahay fi suurati zukruf allah wuxuu leeyahay laa yufattaru canhum wahum fiihi mublisuun lagama dabciyo lagama dejiyo fatro yar oo nasasho yara ma helaan weeyaan fi suurati fatir wuxuu leeyahay laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhu min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur yani waxa weeyaan inta yani inta mawd lagu xukmiyo kama dhintaan cadaabkii hadduu qofku dhinto waaba ka raaxaystayba wuxuu dareemayaba ma laha ma dhimanayaan ka dhiman maayaan cadaabkana laga takfiifin maayo lagama fududaynayo wy marka qofkaas khasaarada ka weyni waa maxay naftiisa sabab ugu noqday cadaabkaa ilaahay inuu galo yani waa khasaare khasaare ka dambaysa ay jirin wey ulaaika dadkaasi aladiina kuwii wey khasiruu anfusahum naftooda khasaaray naftoodii waayey wey naftoodii bay khasaareen wadalla uu dhumay canhum xaggoodana uu ka dhumay maa shay oo ka dhumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurto yacni waxay been abuuran jireen na way waayeen maalinta qiyaamaha ilaahyaashii ilaahay kheyrkiisa ay baryi jireen dhibaatada markay ku dhacday ay u qeyshan jireen ay maaragtay yacni baryada iyo tawakulka iyo cabsida oo tacdiimka la jiro iyo ay ay siin jireen iyo istiqaasada iyo isticaanada kaalmaysiga iyo kulli ay siin jireen aalihadii bay waayeen weeyaan bal inay waayeen keliya maahe berrito waxa weeyaan yani cadowgooday noqonayaan way ku gaaloobayaan waa ku kufrinayaan wey aalihadii lafteeda ku kufrinayso sidaan in badanba soo marnay yani allah subxaana wa tacaala fi suurati alxaqaaf wuxuu leeyahay markii lasoo kulmiyo dadka waxay caabudi jireen baa ku gaaloobayo waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin waa ku kufrinayan cibaadadooda nama aydnan caabudi jirin ayay odhanaya annaga maaha waxaad caabudi jirteen saasay odhanayaan weyaan fi suurati maryam allah wuxuu ku leeyahay wاtakaduu min duni اllahi aaliha liyakunu liyakuna lahum ciza liyakunuu lahum ciza wاtakaduu min duni اllahi aaliha liyakunuu lahum ciza waxay ilaahay sokadiisa bay ilaahyaal samaysteen allah mida axadaan ahayn bay ilaa aaliha macbuudyaal bay samaysteen inay maaragtay sharaf iyo cizi iyo ku helaan yani darteed ba u sameeyeen kala sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim didda berri way ku gaaloobayaan cagsigoodayna noqonayaan kuwa kasoo horjeeday noqonayaan weeyaan marka ila allah subxaana wa tacaala cibaadada keligii in loo baraxtiraa la rabaa sida sujuudda asagoo uu leeyahay bo baryada iyo tawakulka iyo khashyada iyo dabxiga iyo kulli wax oo dhan uu leeyahay allah keligiis allah keliya iskale cid la wadaagtona ma jirto weeyaan laa jarama anahum fi laakhirati hum laksaruun laa jarama waxaa xaqahoo sugan anahum kuwa mushrikiinta kufaarta ahe ahlu naarka ihi fi laakhirati aakhira dhexdeeda hum ayagu inay hum ayaguba alaksaruuna kuwa khasaarada badan inay yihiin waa shay sugan weeyaan laa jarama anahum fi laakhirati hum laksaruun marka laa jarama kelimadan oo iswadataa macaani badan ay ku sheegaan laakiin hal macno ayaan kasoo qaadanaynaa macnahaas oo siiba weyhi iyo sheekhiisa khaliil ibn axmed alfarahidi ay ku fasiraan macnahaas baan udaysanaynaa wakadalika alimaam alfaraa uu ku raaco uu ayidayo macnahaasaan udaysanaynaa laa jarama waxay leeyihiin waa bimanzilati kalimatin waaxida laa iyo jarama oo wada jiro waa hal kelimo oo kale laga soo qaadaya bimacnaa xaqan baa lagu fasiraya weya laa jarama ay xaqan waxaa xaq ahoo sugan oo haabit ah annahum kuwa mushrikiinta ihi kufaartaasi fi laakhirati aakhira dhexdeeda hum ayagu alaksaruuna kuwa khasaarada badani inay yihiin waa shay haabita oo sugan yani maxaa yeelay khasaarada markay naarta dhexdeeda ay galaan cadaabka ilaahay bay galeen waxay waayeen markay cadaabka galeen nicmadii iyo jannadii bay waayeen waa khasaaro weyn wey nicmadii iyo jannadii ilaahay markuu waayo qofka uu cadaab galaa alaksaruun wa kuwa ugu khasaarada badan waa ayaga weeyaan waxay yani maaragtay yani waxay cunadoodii meeshii ahlu jannuhu ay cunno wanaagsan ka cuni jireen ayagu waxay cunayeen kisliin iyo wax lamida ayaa la siiyaa weye iyo biyo kulul baa la quudinaya la siinaya weya meeshii darajaadkiisana jannada ay gaari lahaayeen naar haawiye la yidhaahdo iyo jaxiime iyo jahanamo la yidhaahdo ayay gadayaan weeyaan waxay ka fogaanayaan qurb raxmaan wa ru'yatih allihii raxmaanka iyo arkidiisa meesha ay dadka ahlu jannada ay ku raaxaysanayaan aragtida allah subxaana wa tacaala iyo jannadaas ilaahay oo loo dhawaado ay ku ay ku raaxaysanayaan ayagu waxay la kulmaan qadab araxmaan wa cuquubatih allah u caroodo oo ciqaabo ayay la kulmayaan weeyaan marka laa jarama annahum fi laakhirati hum laksaruun shaki kuma jira inay dadka ugu khasaarada badan kuwaas maaragtay kufaarta ihi inay ayaga yihiin wax shaki oo ku jira male weeyaan ina aladiina aamanuu wacamiluu alصaalixaati waakbatuu ilaa rabbihim ulaa'ika asxaabu ljanati hum fiiha khaaliduun markii dadkii ahlu naarka laga soo sheekeeyey iyo abaalka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin jazahooda ayuu rabbi subxaana watacaala wuxuu noo sheegi dadka mu'miniinta ah ayagana alla agtiisa waxa ay ku leeyihiin ina aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey oo iimaanka la yimid alimaanu billahi warasuulihi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusuli kulih walyawmi alaakhir walqadari khayri wa shari iimaankii yani maaragtay la yimid mu'miniinta ahaa wa camiluu camal falay sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey camal wanaagsan samaystay oo camalkaa shuruudii ou lahaa oofsaday alikhlaasu walmutaabaca labadaba la yimid wa akhbatuu khushuucay ilaa rabbihim rabbigooda u khushuucay oo u khuduuco oo u soo laabto isku duleeyay allah yacni inay macbuudkoodii yahay allah inuu macbuudkoodii yahay ictiraaftay ulaa'ika dadkaas laga helay aliimaanu billah laga helay alcamalu asaalix laga helay alikhbaatu ilaa rabbihim rabbigooda inay u khushuucaan oo u khuduucaan dadkaas sifooyinkaa wan wanaagsan ku tilmaaman oo ku sifoobay asxaabu ljannati jannada dadkeedii wey waa jannada ilaahay jannadiisa oo daara karaamatii ah addoommadiisa daarta uu ku karaameeye ihi yani maaragtay dadkeedii wey asxaabteedii weya hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya wey fiiha jannada dhexdeeda kuwa ku waaraya weeyaan jannadaas ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeeda ayay ku waaraan laga saari maayo kama dhimanayaan ka duqoobi maayaan risqi ka dhammaan maayo waxa halkaasi weligood ku jirayaan weeyaan marka dadka mu'miniinta ah ee wanaagsan ayaguna jazahaas ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin marka alikhbaatu waxaa la yidhahdaa wa alkhuduucu waalkhushuucu waalinaabatu ila allahi baa loo jeeda qofku rabbigiisa isku dhiibo oo isku dulleeyo oo u khushuuco khushuucuna wuxuu faa'iido leeyahay inta adduunka joogtid aakhare qur'aanka khushuuca markuu ka hadlayo inta badan khushuuca qur'aanka marka yani qur'aanka markaa fiirisid qiyaama markii la joogo khaashicatan absaaruhum marka la leeyahay dulli baa loo jeedaa waa ihaano wey waa daliilnimo wey daliilnimo weeyaan laakiin khushuuca wuxuu ammaan yahay oo wanaagsan yahay intuu qofku adduunka joogo inuu rabbigiisa u khushuuco o isku dhiibo taa ayaa la rabaa weeyaan ina aladiina dadkii aamanuu ilaahay rumeeyey wacamilu saalixaati amaash acmaasha wan wanaagsan samaystay wa akhbatuu ilaa rabbihim rabbigooda u khuduucay oo isku dhiibay oo u tooba keeno usoo laabtay u khushuucay ulaa'ika dadkaasi asxaabu ljannati jannada ahalkeedii weeye hum ayagu khaaliduuna kuwa waaraya weeye fiiha jannada dhexdeeda ku waaraya mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiici hal yastawiyaani mathala afalaa tadakaruun mathalu lfariiqayni labada kooxood tusaalahoodu yani labada kooxood fariiqu lmu'miniin wa fariiqu lkufaar ayaa loo jeedaa wa fariiqu lkaafiriin mathalu lfariiqayni labada kooxood tusaalahooda wuxuu la mid yahay kalacmaa yani ka mathali alacmaa waalasami waalbasiiri waasamiici kalacmaa ka mathali alacmaa mid indhala tusaalihii oo kale waalasami mid dhagala iyo yani waa kan fariiqa hore wey fariiqa kufaarta ah ee maaragtay ashqiyada ah oo ahlu naarkay tusaalahoodu waa dad indhala oo dhagala weeyaan qof indhoolo ah iyo qof dhagoolo ah oo kaleeto ayuu la mid yahay kuwa kaleo fariiqulmu'miniinkana walbasiiri mid wax arkayo iyo wasamiici mid wax maqlaya oo kalebuu masalkoodii yahay weeyaan mathaluhum kamathali samiici kama- kamathali basiiri samiic mid wax ar- mid wax maqlo oo wax ark mid wax arko oo wax maqlo ayuu maaragtay mathalkiisa oo kale leeyahay weeyaan markaasuu rabbi wuxuu leeyahay hal yastawiyaani labadaasi ma siman yihiin yacni labadaa qofood ma siman yihiin dad siman miya adduunka markaa fiiriso qof indho qabo oo wax alla wixii dhibayo oo dhan u jeedo iyo midaan indho lahayn oo wax dhibayo iyo waxa dhibaynba aan midna aan arkaynin aan u jeedin labadaa ma siman yihiin maya mid dhagoola ah oon waxba maqlaynin iyo mid wax maqlayaahina ma siman yihiin ma sinna weeyaan sida aynan labadaa u sinnayn ayayna mu'minka iyo kaafirkuna uusan u sinnayn weeyaan adduun iyo aakhiraba ma sinna adduunkana kuma sinna aakharana ilahay agtiisa kuma sinna weeyaan mu'min iyo kaafir dad siman ma aha weeyaan hal yastawiyaani ma eg yihiino kuwa siman miya masalan min jihati masalin xagga mahmaah ahaan iyo tusaale ahaan ma dad siman ba labadaasi ma siman yihiin waa maya weeyaan afalaa tadakkaruun dad waansamo miyaednan ahayn afalaa tadakkaruuna yacni dad yahow miyaadnan waansamaynin oo rabbi leeyahy subxaana wa tacaala oo dad yacni masalka iyo tusaalaha xataa wax ku gartaa oo ku tadabura miyaadnan ahayn weeyaan marka tusaalahan qur-aanka wuu ku badan yahay markii mu'minka iyo kaafirka la mithaalinaayo marka kufriga iyo islaamka iyo iimaanka la la mithaalinayo nuur iyo maaragtay mugdi yacni indhoole iyo mid indho qabo dhagoole iyo mid dhaga qabo iyo wax lamida baa lagu mithaaliyaa weeyaan yacni laba shay oo la yacni maarata cagsi isku ah ayaa lagu mithaaliyaa mathalu saw waxaa iska leh kufriga iyo ahalkiisaa iska leh mathalu laclaana waxaa iska leh mu iimaanka iyo ahalkiisabaa iska leh weeyaan marka kuwa loo fiiriyo weeyaan marka labadaa tusaale marna yacni maar dad siman ma aha fi suurati fatir allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru qofka in maaragtay indhoolaha ah iyo midka wax arkahay ma sinna yani wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala aldulumaatu wala annuuru wala aldillu wala alxaruuru yani saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala dadka maaragtay yacni qofka indhaha qabo iyo midkaan indhaha qabin laba siman ma aha mugdiga iyo if- iyo nuurkuna yacni maaragtay mugdiga iyo nuurka iftiinkuna wax siman ma aha sida aynan u sinayn hooska iyo qorax kuleelkaba yani meel hoosa markaad joogto waad qabowdahay maaragtay waad raaxaysan laakiin kuleel iyo naar iyo markaad dhex taagan tahay waa shiddo iyo dhibaataad ku dhex jirtaa weeyaan markaasuu yidhi wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaatu sida aynan u sinayn haddana alaxyaau walamwaat qof dhintay iyo qof nool qofka dhinta camalkiisa waa go-ay qabrigaasu galay tasaruf ma leh halkaasuu ku jiraa qofka xayigaana waa mutaxariko waa dhaqdhaqaaqayo waa socdaayo waa hakada waa qof nooloo maarata wax qabsanayo weeyaan sida ayna maarata dadkaas waxyaalahaas aynan u sinayn ayuunan aliimaanu waalkufrina u sinayn waalmu'minu waalkaafirna aysan cinda allahi subxaanahu watacaala aysan mid kuwa siman aysan u ahayn weeyaan mathalu lfariiqayni labadaa kooxood tusaalahoodu kal acmaa ka mathali lacmaa mid indhoolo ah iyo wal asami mid dhagoolo ahi tusaalahooda oo kala wey iyo wlbasiiri wa mathali lbasiiri mid wax arkayo iyo wasamiici mid wax maqlaa tusaalahooda oo kale bay la mid yihiin ee hal yastawiyaani hal yastawiyaani ma eg yihiin labadaasi laba siman miya mathalan xagga tusaalaha ma ku siman yihiin istifaamka hal yastawiyaan waa istifaam inkaariya la yidhahda waa istifaam inkaari yacniheedu waxaa loo jeedaa laa yastawiyaani xaalan walaa sifatan maaragtay xagga xaal ahaanna ma sinna tilmaam ahaan iyo sifada ay qaadanayaana dadku siman ma aha weeyaan marka mathalan min jihati mathalin tamyiiznimaan ku nasbinayna mathalkana sidaas weeyaan afalaa tadakkaruun miyaadnan ahayn dad waansamo oo yacni tusaalaha xataa wax ku garto marka qofka mu'minka waa qof xayi ah qofka mu'minka waa qof basiir ah qofka mu'minka waa qof samiic ah kaafirkuna waa mid indhoolo ah oo maaragtay dhagoolo ah oo mayit ah weeyaan marka ma sinna labadaasi sidoo kaleeto ahlu naarka iyo ahlu jannaduna ma sinna qur-aanka ilahi wuu noogu sheegay fi suurati alxashri laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun marka labadaas sidayna u sinayn ayuuna mu'minkii iyo kaafirkana u sinayn ahlu jannada iyo ahlu naarkana aysan u sinayn iimaanka iyo maarata kufriguna aysan u sinayn weeyaan walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi inii lakum nadiirun mubiin halkan waxaa laga bilaabayaa qasaskii ambiyada sidaan horeyba usoo sheegnay rusul badan ayuu allah subxaana watacaala qisooyinkooda ka hadlaya waxaa loo soo horumarinayaa qis- yani maaragtay rasuulkii ugu horreeyey oo allah uu basharka usoo diray markii ay inxiraafeen oo shirkiga la yimaadeen fidradii saliimka ay ka inxiraafeen yacni rasuulkii ugu horreeyey loo soo diro nabiyullaahi nuux ah qisada nabiyullaahi nuuxa loo soo hormarin kabacdi waxaa lagu xij- lagu xijinayay qoomkiisa waxaa lagu xijinay markaa kadib qisada nabiyullaahi yacni maaragtay huud oo qowmu caad ah ayaa lagu xijinayaa uma qisada qowmu thamuud iyo nabiyullaahi saalix ayaa maaragtay lagu xijinayaa waxaa laga warrami doonaa nabiyullaahi ibraahim uma nabiyullaahi luud iyo qisadooda waa laisku dari kabacdi waxa weeyaan qisadii nabiyullaahi luud markii laga warramo nabiyullaahi shucayb iyo qoomkiisii qowmu shucayb baa laga warrami waa asxaabu madyan markii qisadaa laga baxana waxaa lagu khatimi doonaa qisada nabiyullaahi muusa maca qawmihi oo maaragtay fircawn iyo mala'iisii ayaa suu yani maaragtay lagu khatimi doonaa qisooyinkaasi weeyaan qasaskaa markuu ilaahay ka sheekeynayo mujarad qiso iyo sheeko keliya ma aha inna loo sheekeynayo keliya ma aha ma sheeko ma- looma jeedo maqsadka waxay leeyihiin mufasiriintu laba shayba way ku jirtaa mar waxaa ku jiro tasliya qisada ku jirto dejin oo nabigeena maaragtay la dejinayo laqal- loo qalbi qaboojinayo tasliya lirasuulillahi sala allahu alayh wali wasalam baa ku jiro maxaa yeelay qisada waxaa laga warramayaa rasuul baa lasoo diri xaqii iyo tawxiidkii buu dadkii ula imaanaya dadkii way qaybsamayaan qaybna asagay raaci qaybna way beeninayaan qaybtii beenisay waa la halaagi qaybtii asaga iyo as- asaga iyo qaybtii raacdayna waa la badbaadinaya qasaska sidaasaa loo jeeda marka waxaa la leeyahay nabiyullaahi moxamedow rasuul la beeniyaa adiga uma horreysid ama la dhibo oo qoomkiisa dhib uu ka soo gaaro marka sabir sidii ay ambiyada u sabirtay oo loo beeniyey ay u dulqaateen adna u dulqaado marka shayga tasliya ku jirto waxay yidhaahdaan musiibada markii adiga lagula qabo dhibka markii lagula qabaahay oo dadka kula wadaagaan waa fududaata almusiibatu idaa camad khafat bay dhahan hadday caam noqoto ummadda kula qaybto waa maarata waa fududaanaysa laakiin waxay dhib tahay marka keliga musiib- musiibada ay ku haysato cid kula wadaagaysa aynan jirin marka waa lagula qabaa baa laleeyahay masaladan waa lagula qabaa dulqaada oo sabir weeyaan macnahaas wuu ku jiraa marka qisada la sheegayo macnaha labaad oo s- qasaska ku jira waxa weeye tahdiidaa ku jiro oo dadka mukadibiinta ee rususha beeninayaay lagu tahdiidayo loo maaragtay loo goodinayo ayaa ku jira weeyaan waxaa la leeyahay dad wax beeniyaa oo ru- rusushooda beenisaahi idinka uma horeysaan baa la leeyahay hortiin baa ummadahaas jiri jireen ambiyadoodii iyo rusushoodii beeniyeen markaasaa la halaagay idinkana dariiqii la mariyey kuwaasun baa la idin marin waa la idin halaagi wey taasaa idinkana maaragtay idiin dambaysa weeyaan marka mujarad qiso ah ina loo sheekeynayo keliya maahe waxa weeye yani labadaa shay baa qisooyinka ku dhex sugan wey dhexdooda ku jira weeyaan walaqad arsalnaa waan dirnay nuuxan nabiyullaahi nuux ayaanu dirnay inaan dirnay baa dhab ah weeyaan oo sugan ilaa qawmihi dadkiisii baan u dirnay oo qowmu nuux ah ayaan u dirnay weeyaan ilaa qawmihi baan u dirnay maxaan la dirnay innii lakum qaa'ilan asagoo odhanayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun mid digaayo oo mubiinun digitaankiisa uu cad yahay nadaaradiisa ay bayinu nadaara oo aad ay u muuqato ayaan ahayoo waxaan wataahi waa amar cad oo bannaanka yaalla weeyaan isagoo hadalkaa leh ayaanu soo dirnay wey marka qiraa'adan waa qiraa'at ljumhuur weeye innii in la yidhahda hamsada lahoos dhigaahi waa qiraa'at ljumhuur wey markaas waxay leeyihin markii innii la yidhaahdo calaa iraadat alqawli bay qabtaa hadal baa markaas meesha ku jiro qaa'ilan innii lakum nadiirun mubiinun adoo yiroo kaleeto weeyaan isagoo odhanayo innii lakum nadiirun mubiinun laakiin ibnu kathiir iyo abu camar iyo kisaayi ayaga waxay akhriyaan hamsaday kordhigaanoo yani anii lakum nadiirun mubiinun bay akhriyaan anii hamsaday kordhigayaan markaas haddii hamsada la kordhigaayi waxa weeye meeshaas xaraf oo xarf jar la yidhaahdo ayaa ka go-an oo markaa waxa weeye walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi baan dirnay anii bianii lakum ayaan lasoo dirnay wey arsalnaa bianii lakum isagoo oranay bianii anigu nadiirun mid digaaya baan ahay mubiinun oo digitaankiisa uu cad yahay lakum idinkaan idiin digaya weeyaan marka ba'daasa meesha ka xadfan xarfi jarka ah yani arsalnaahu mutalabisan bidalika alkalaami isagoo hadalkaa wato ayaanu soo dirnay adoo yidhi oo kaleeto bay la mid tahay weeyaan anlaa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin aliim anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina yani anlaa tacbuduu antaas inaan mufasira ka dhigno sidii aan horeba usoo marnay suuradda bilowgeeda aan maaragtay ku tacallujinno markaan mufasira ka dhignana arsalnaadaan ku tacallujinno waan soo dirnay anlaa tacbuduu baan la soo dirnay yani ma ay laa tacbuduu yani antan iyadoo bimacnaa mufti aydii oo bimacnaa mufas- mufasirada ahayd markaan ka dhigno arsalnaahu nuux waan soo dirnay anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu baan la soo dirnay ha caabudina ha caabudinina ila allaha alla mooye axad kaleeta ha caabudina taasaan la soo dirnay ama in jumladan dhanba la yidhaahdo waxa waaye jumlada inii lakum nadiirun mubiinun ayaa laga bedelayaa in la yidhaahdo inii lakum nadiirun mubiinun baan ahay anlaa tacbuduu ila allaha yani alla mooye axad kale inaydnan caabudin ayaan maaragtay idinkugu digayaa saasoo kale halkaa tii hore laga bedelo jumlada hore labada labadaba way sheegaan weeyaan marka tan mufasirada baan hadda wadanayna ay laa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye axad kaleeta ha caabudinin cibaadada ilaah baa iska leh isaga keligii ku gooni yeela macnaheedu waxa weeye ay akhlisu alcibaadata lilahi waxda yani maaragtay wa yani waxaa loo jeedaa watrukuu kula ma kula maa yucbadu min duuni illah alla keliya cibaadada u saafi yeela kana taga wax alla wax ilahay sukadiisa la caabudo idil faraha ka qaada iskaga taga maxaa yeelay haddii aad alla cibaadada aada u khaalis yeeli weydaan ood u barax tiri weydaan oo aad shirki samaysaan inii anigu akhaafu waan baqi calaykum dushiina waxaan uga baqayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan uga baqi maalinka oo aliimin mid waxanuujiyo ah maalin yacni maaragtay cadaabkeed cadaabkeed oo maalinku mid xanuun badan ou yahay ayaan maaragtay idinkaga baqayaa weeyaan halkan inii yani maratay inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadaaba yawmin aliim yowmkiibaa waxaa lagu sifeeyey inuu yahay mid xanuun badan cadaabkii ma aha yani maalintii ayaa la yidhi waa maalin xanuun badan maalintiibaa waxaa laga dhigay yom xanuun maalin xanuun badan laba macnoba maalintaas way ku sheegaan inuu maalinkaasi yahay maalinta yowma alqiyaamaha inuu yahay leanna waa maalin shida badan oo maalin aad u xanuun badan oo dhib badan weeyaan ama in loo jeedo maalintii qowmi nuux duufaanta lagu halaagayay leanna maalinka qofka la halaagayahay oo cadaabka dhexdiisa uu qabsanayahay waa maalin xanuun badan wey maalinka shidada ku haysato maalin xanuun badan weeyaan marka waxay leeyihiin aliimka waxa loogu sifeeyey waxay dhahaan alisnaad almajaazi mubaalagatana dhahaan yani saasoo kale dhahaan yani maaragtay maalinnimadaa loo loo sifaynayaa si majaaznimo aha loogu sifayni laakiin inaan sidaa hore u daysano oon raacno yoomka laftiisa aliima leanna yoomka cadaabka uu dhex dhacayo waa maalin dhib badan weeyaan marka haddii aad alla keliya cibaadada u barax tiri weydaan inii anigu akhaafu waan baqi calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed maalinkoo aliimin mid waxanuujiyo ah mu'lim ah ayaan idinkaga baqayaa weeyaan rususha dhammaanteed kalimatu tawxiid la imaanaysa waad ujeedaa nabiy llaahi nuux anlaa tacbuduu ila allah buu ku bilaabay yacni waxaa ilaahay rususha usoo diray dadka in allah loo addoomiyo subxaana wa tacaala inay addoome inay yihiin in la tuso oo rabbi keliya ay ku xirnaadaan ay ka xoroobaan cibaadat alcabiid addoon inaad addoon usii noqoto yani qofaan dur iyo nafc wuxuu milkin kara la arag inaad addoon u noqoto bariso oo hoos fadhido oo asaga keliya aad dur iyo nafci ka rajayso baa lagaa xureynaya allah baa la rabaa in lagugu xiro subxaana wa tacaala keligii weeyaan faqaala almala'u aladiina kafaruu min qawmi ma naraaka ila bashara milana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين meeshaan markii uu tawxiidkii ula yimid oo cibaadatullahi waxdahu uu u bandhigay oo cadaabkii ilaahay uu uga digay nabiyullaahi nuux bay u jawaabeen dadkii qomkiisiibaa u jawaabay faqaala almalau akhyaartii waxay yidhaahdeen oday odayaashii duqowdii waxay yidhaahdeen almala in badanaa soo marnay ashraafu alqowmi in loo jeedo wasaadatuhum wa kubaraa'ahum dadkooda madaxda in loo jeedo waa soo marnay faqaala almala-u odayaashii iyo duqaydii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nabiyullaahi nuux dadkiisi ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maa naraaka ku arki mayno ama kuguma ogaanayno kuguma ogin ilaa basharan bashar inaad tahay bani aadam inaad tahay mooye bani aadamkoo mitlana annagoo kaleeta ah waxaadna dheer tahay lama arko weya wamaa naraaka kuguma ogaan mayno ama kuguma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye araadilunaa ila aladiina kuwii mooye hum ayaguba araadilunaa kuweena liita ah kuweena liita mooye wax kaloo ku raacayna ma ogin weliba baadiya ra'yi yacni arag ra'yiga kiisa hore ay kugu raaceen mar alla markaa dacwadaada awalo waxlaa loo jeedaa ra'yiga kiisa hore ayay kugu raaceen oo dad fakeray ma ahayn wamaa naraa lakum adiga iyo dadka ku raacayna idinma aragno lakum idinka inaad leedihiin calaynaa dusheenna min fadlin wax dheeraada inaad leedihiin oo aad annaga naga fadli badan tihiinna idinma aragna bay yidhahda bal intaasoo dhanba inaan idin aragna iska daaye nadunnukum waxaan idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegaya inaad tihiin markaad leedihiin yacni maaragtay alla keliya ha la caabudo cadaab baa jiro oo maaragtay haddii aad aad yani alla cibaadada usaa u khaalis yeeli weydaan waa idin cadaabaya inaad been ku sheegaysaan ayaan maaragtay malaynaynaa bay yidhahdeen waxay maaragtay duca- dacwadii iyo diinkii iyo ikhlaaskii tawxiidkii nabiyullaahi nuux oo dadkiisa ula yimid waxay ugu jawaabeen saddex arrimood ay ku durayaan saddex arrimood oo nabiyullaahi nuux ay ku durayaan laba ka mida nebi nuux keliyaay khitaabka u jeedinayaan kan saddexaadna asaga iyo atbaacdiisoo dhan bay u jeedinayaan saddexdaas bay waxay ka dhigayaan ceeb bay uga dhigayaan oo dacwadiisi diinkiisi inay ku duraan ay rabaan weeyaan kan koobaad waxa weeye adigu bashar baa tahay yidhaahdeen wax kale oo aad na maaragtay na dheer tahay masiiyo aad adiga na dheer tahay ma garanayna bay yidhaahdeen bashar baa tahay marka anaguna basharaan nahay marka dad siman baan nahay bay leeyihiin wax waxaad na dheer tahay ma jirto maadaama aad bashar tahay annagana aan bashar nahay waa siman nahay inaa marka nebinimo sheegataa wax suuragala ma aha yani taasoo kale waa mid wey midda labaad waxay yidhaha dadka ku raacayna waa dadkeena noogu liito oo shaqooyinka hoos hoose oo liito ka shaqaynayay dadkaas weeye ashraaftii iyo dadkii madaxda ahaa iyo cid ku raacday lama arka weeyaan dadkii qiimaha lahaa kuma raacin ayay odhanayaan midda saddexaadna waxay leeyihiin adiga yacni maaragtay iyo dadka ku raacayba wax fadli ahoo dheeraad ahood nooga soocan tihiin yacni fadli dheeraadood leedihiin oo markaas aan annagu marka idinka atbaac idiin noqono idinku raacno ayana ma jirta bay leeyihiin intii oo dhan inta ka leexdeen bay kudba haddana ku tilmaameynay yidhahdeen kaadibiin baa tihiin bay yidhahdeen yacni qofka waa xamaaqa meesha ugu dambaysay wey qof naasix ah oo wanaag iyo tawxiid kugu keenay inaa intaasoo aflagaada aad kala hor timaado wax wanaagsan ma aha weeyaan fa qaala almala-u odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina odayaashii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nabiyullaahi nuux dadkiisii ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maa naraaka ru'yadan haddii aan ka dhigna tii qalbiyada ahayd maa naraaka tabacaka maa naraaka ilaa bashara mitlana wamaa naraaka tabacaka wamaa naraa lakum calayna min fadlin haddii ru'yadii qalbiyada ahayd aan ka dhigno tii yani maaragtay qalbiga ahayd haddaan ka dhignaa laba mafcuulay qaadataa mafcuulka hore waa kaafka weeyaan mafcuulka labaadna basharantaasaan ka dhigaynaa mafcuulka hore naraaka kaafka weeye mafcuulka labaadna itabacka jumladaasaan ka dhigaynaa yani taasoo kale baan samaynayna haddii ru'yada basariya aan ka dhigno ru'ya basariya la yidhaha haddii midda aragga oo isha keliya loo jeeda aragtida isha ay tahayna hal mafcuulay qaadataa ru'ya basariyada ah xagga naxwada hal mafcuul keliya qaadataa marka basharanta waa la xaalayni weeyaan xaalaan ka dhigaynaa markaas weeyaan mitlanaana mar kastaba waa laga sifaynaya weeyaan maa naraaka kuguma ar kuguma ogin oo kugu markaan ru'yadii oo maaragtay qalbiyada aan ka dhigno kugu ogaan mayno yani bimacnaa cilmigii wey ilaa basharan inaad bashar tahay mooye bani aadan oo mitlana annagoo kaleeta ah yani waxaana dheer tahay ma leh bashar annagoo kaleetaa tahay weeyaan ama wamaa naraaka maa naraaka kuma aragno ilaa basharan ilaa xaala kawnika basharan bashar inaad tahay mooye basharkoo mitlana annagoo kaleeta ah wamaa naraaka kuma ogaanayno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum ayaguba araadilunaa kuweenna hoos hooseeye ahaa alaraadil yani waxaa la yidhaha waa jamcu ardal hadda waxaa loo jeedaa yani jamcu ardala la yidhaahdaa ardalkana culammada waxay waxay maarata luqawiyiinta ku sheegaan adduunu min kulli shayin aa la yidhahda shay kasta midka ugu hooseeyo ugu liito duunka waxa ay dhahaan carabtu weeyaan yacni qofka hooseeyo liito ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka dadka xirfada daniicada ahaa ka shaqaynayay dhulka xaaqayay maaragtay wixii lamid ka ah kuwaasi wax lamid oo ducafaha ku raacay bay leeyihin dad liito weeye dadka odayaasha oo madaxda ahoo maaragtay cid ku raacday lama arko weeyaan taasay marka ceeb uga dhigayaan wey weliba maaragtay waxay leeyihiin baadiya ra'yi yacni awalu wahla wey saasaa loo jeeda baadiya ra'yi ra'yiga kiisa hore yani waxaa loo jeedaa biduuni tafakurin walaa nadarin ayay kugu raaceen waad u yeertay horay ka ajiibeen yani saasay leeyihiin marka arrintaas ayay waxay ka dhigayaan yani ceebbay ka dhigayaan weyaan inuu qofku mar alla markii xaqa u daahira inuu qaato ayay maaragtay ceeb agtiis ay uga dhigayaan weyaan laakiin xaqiiqatan ceeb ma aha qofka markuu xaqa u daahiro biduuni taradudin inuu aqbala baa rasuul abubakr sidiiq radi allahu canhu yani markuu nabiga risaaladiis u sheegayba hore uu ka qaatay weeyaan midda labaad dadkan araadisha ay ku tilmaamayaan waa dadka ducafada ahaa wey ayagaaba atbaacu rusul ah sida haalibka ah haalibka rususha dadka raaco waa dadka masaakiinta wey sababta ninkan wax ka xijaabo oo u diida xaqa inuu qaato ka hor istaagaya ma jiro ko xoolo ou maaragtay tabcayo oo xaqi ka hortaagano hadduu raaco oo xaq weynayo malaha madaxtinimo ka dhumaysa hadduu xaqa raacahi ma jirto marka wax ka hor istaagaahi ma jiro waxa weeyaan yani waa dadka xaqa durbadiiba qaato amaa dadka xoolaha leh dadka madaxda ah waxa weeye badanaaba haalibka ayagaa rasusha ka hor yimaado haalibka ayagaa rasusha ka hor yimaado weeyaan sida allahba qur-aanka uu noogu sheego yani maarata fi suurati zukruf oo kale wuxuu leeyahay wakadalika ma arsalna min qablika fi qaryati min nadiirin ila qaala mutrafuuha almutrafuun waa dadkii nicmada ilaahay siiyey wey kuwii loo nicmeeyey wey waxay yidhaahdaan haddii rasuul magaalo loo soo diraaye waxay leeyihiin ina wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wa ina calaa aahaarihim muqtaduun yani annaga aabayaashana raacayna adigu waa maarata ku raaci mayna rasuulka ku yidhahdaan weya nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani markii xadiidkii oo bukhaari ku jiray markii uu risaalada u diray bukhaari iyo keyrkiiba ku sugnaa warqadda markuu hiraqla meliku ruom oo u diray ayaa warqadii markuu helay risaaladii nebi maxamed markuu helay ayaa waxa wuxuu weydiiyey yani ninka dadkiisa wax shaam joogaa ma jiraan buu yidhi markaasaa la yidhi ha dad baa joogo qoraysh niman la yidhahdo maka ka yimid baa joogo abu sufyaan baaba kamid ahaa abu sufyaan iyo jamaacadiisiiba u yeero yidhi balkaalaya wuxuu rabay inuu nabiga weydiiyey sifaadkiisa markaasuu maarata abu sufyaan uu soo hormariyey dadkii ka dambeeyana maadaama isaga madax u ahaa gadaashiisu gadaashiisu ayuu istaajiyey wuxuu yidhi hadduu been ii sheego ku beeniya buu yidhi wax su-aalaha weydiinaya su-aalahu weydiinaya xadiidka aada u dheeraa waxaa ka mid ahaa yani nb nebiga sifadiisa u weydiiyey wuxuu yidhi ashraafu nnaasi ittabacuuhu am ducafaa'uhum nebi maxamed ma waxaa raacay dadka duqowda madaxda iyo maarata miyaa dabagaloo raacay mise dadka ducafadaa raacay abu sufyaan marka fursada uu helay maadaama markaas uu gaal ahaa yuusan muslimin ahayn wuxuu rabay inuu nabiga leido yidhi bal ducafaa'uhum uu yidhi durbadiiba hore u ka jawaab wuxuu yidhi maya dadka taagta daraaba raaca masaakiinta ahaa baa raaco yidhi ninkan waa nin kitaabiya wey boqorkaa oo ruom maarata waa nin garanayo markaasu wuxuu yidhi yani marku bal ducafaa'uhum uu ku yidhi hiraqle wuxuu yidhi fahum atbaacu rusul buu yidhi dadka rususha raacaba waaba ayaga buu yidhi marka haddayba ii caddaatay inuu nabi maxamed rasuul yow yidhi laanna dadka ducafadaa raaca soo ma dhihin madaxdiis ma raacin isaguna wuxuu lahaa ku ceebee markaasuu gartay oo yidhi dadka ducafada baaba rususha daba raacaba dadka maarata xaqi cid wax ka hor istaagaya inan jirin waa kuwaasi weeyaan marka dadkan ay ku ceebaynayaan ay leeyihiin wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ara'yi hadalka ay odhanayaan ceeb ma aha madamana ma aha in uu qofku xaqa markuu u daahiro hore uu ka qaataa waa shay manqaba oo aad u wanaagsan weeyaan arrin aad u wanaagsan weeyaan wamaa naraa lakum idinka idinma arkayno waa midii saddexaad wey calaynaa dusheenna min fadlin dheeraad wax dheeraad oo aad annaga masiye aadna dheertihiin oo markaa aan annaguna yani maaragtay atbaac aan noqono idinka idin raacno idinkana aa madaxnoo noqotaan nuux iyo dadkiiso may ma jira bay leeyihin sabab aadin ku raacno lama arko waxaadna dheertihiin ma jirto weeyaan bal nadunukum waxaan idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegayo inaad tihiin markaad leedihiin allah baana soo diray yani maaragtay aad hadalkaa leedihiin kuwa ku been sheegayo ayaan maaragtay malaynaynaa bay yidhaahdeen weeyaan hada bilahi tawfiq sal